galab wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington
waa galabnimo salaase ah bisha janawari waa labayo toban sanadka labada kun iyo koob iyo labaatanka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamka o dhan ood nagala socotaan bogga internetka v o e somaly com afrikada bari saacaddu waa afartii galabnimo idaacaddana waxaa idinla socodsiinaya sahre ciidle nuur iyo cabdixakeen maxamuud shirwac
qodobada dhegaystayaal idaacadda galabta aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah golaha abwaanada soomaaliyeed oo ka digay in khilaafka doorashadu uu horseedo qalalaase golaha abwaanada soomaaliyeed oo ah hafayeenka ummadda wuxuu codkiisa ku biirinayaa baaqyadii ay horay u soo jeediyeen waxgaradka soomaaliyeed kuna aadanaa in dalka soomaaliya ay ka dhacdo doorasho xor iyo xalaal ah kuna dhisan tala wadaag iyo is-ogol waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan waraysi aanu la yeelanay wasiirka xafiiska xoolaha ee dowlad deegaanka soomaalida etoobiya xoolaha waxaa soo wajaha xanuumo fara badan waxaan xad dheer la leenahay dalka soomaaliya iyo kenyaba xanuumaha sidoo kale goobahaas ka dhaca iyaguna kuwo soo gudbay noqon had goor noqdaan marka guud ahaan xanuuma baa jira gaar ahaan hadda baryahan dambe geel oo kale xanuun baa ku jira marka sidaa darteed xafiiskuna la tacaalkiisii iyo howlaha baaritaanka la xidhiira shaybaarka in la ogaado xanuunkan waxa uu yahay qodobadaas iyo weliba warar kaloo soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaad ku maqli doontaan idaacadda galabnimo hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida oo aynoo hayso falastiin axmed iimaan
mahadsanid cabdixakiin shirwac hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o loo soo gaabiya ayaa ka digaysa in tallaal ballaaran oo looga hortegaya xanuunka covid nteen aysan noqon doonin mid sanadkan dadka oo dhan wada gaarta oo ka difaacda xanuunka covid nteen madaxa saynis yahanada hay-addaasi dr somia sawaminatan ayaa u sheegtay wariyaasha inay waqti qaadan doonto in la sameeyo lana qaybiyo talaal dadka oo dhan ku filan si ugu dambeyn loo joojiyo faafitaanka xanuunka coronavirus dr sawaminath ayaa sidoo kale xustay in ay muhiim tahay in ay wadamada caalamku sii wadaan dadaalada kahortaga sida xirashada maaskaha ama marada afka iyo sanka lagu daboosho iyo kala fogaanshiyaha dadka iyo gacmaha oo si joogtaha layskaga dhaqo dhinaca kalena shirkada moderna oo kamid a shirkadaha talaalka xanuunka covid nteen sameeyey ayaa sheegtay sida laga soo xigtay wakaalada wararka ee reuters inay ku kalsoon yihiin in talaalkooda uu sidoo kalena ka hortegayo nuuca cusub ee xanuunka coronavirus ee dhowaan lagu arkay markii ugu horreysay dalka ingiriiska dr bruce ilward oo ah la taliyo sare oo ka tirsan w h o ayaa sheegay in ay bilaabi doonaan in ay talaalka gaarsiiyaan wadamada ugu faqrisan dunida bisha february balse waxay xuseen in howshaasi aysan iyaga oo keliya ku filnayn aqalka wakiilada maraykanka ay dimuqraadiyiintu ku xoogan yihiin ayaa la filayaa in talaadada maanta ay u codeeyaan qaraar ugu baaqaya madaxweyne ku-xigeenka dalkan mike pence iyo xubnaha golaha wasiirada maamulka trump inay adeegsadaan awoodooda dastuuriga ah si ay xafiiska uga riixaan madaxweynaha wakhtigu kasii dhammaanaya ee maraykanka donald trump tallaabadan ayaa la filayaa in la ansixiyo waxaana ay muddo afar iyo labaatan saaca u qabanaysaa pence inuu kusoo jawaabo afhayeenka aqalka wakiilada nancy pelosi ayaa sheegtay in madaxweynuhu khatar dhow ku yahay dastuurka wadanka iyo dadkaba taasina ay muhim ka dhigayso in xafiiska si deg dega looga qaado bens iyo golaha wasiirada trump midna ma aanu muujin in ay taageeri doonaan go-aanka uu dhigayo qodobka shan iyo labaatanaad ee dastuurka maraykanka taasoo ah in madaxweyne ku-xigeenka iyo inta badan golaha wasiirada ay ku dhawaaqi karaan in madaxweynuhu uusan awood u lahayn fulina karin howlaha xafiiska trump iyo bens ayaa ku kulmay aqalka cad shalay gelinkii dambe markii ugu horreysay tan iyo markii ay dhaceen rabshadihii isniintii dhoweyd boqorka dalka maleysiya ayaa ku dhawaaqay xaalad deg dega oo qaran waxaana ay tallaabadani qayb ka tahay dadaalo la doonaya in xanuunka coronavirus lagu xakameeyo qasriga boqortooyada ayaa ku dhawaaqay maanta oo talaado ah in boqor suldaan cabdalah suldaan axmed shaah uu soo saaray wareegtadan kadib kulan uu la yeeshay ra-iisul wasaaraha dalkaasi muxiyidiin yaasiin boqor cabdalah ayaa horay bishii oktoobar u diiday codsiga ra-iisul wasaaraha si uu usoo saaro amar la mida midkan iyadoo markaasi la eegaya xaalada xanuunka coronavirus amarkan xaalada deg degaha ayaa hakinaya kulanka baarlamaanka wadankaasi tan iyo bisha agoost ee sanadkan waxaana ay awood ballaaran siinaysaa ra-iisul wasaaraha iyo dowladda oo ay sharciyadooda ku fushan karaan khudbad uu tv-ga ka jeediyey ra-iisul wasaare muxiyidiin ayuu isku dayay inuu bulshada u ballan qaado in xaalada degdega aysan ahayn inqilaab militari islamarkaana aanan wax bandow ah lasoo rogi doonin inta xaaladaasi lagu jiro wakiilo ka socda hay-adda qaramada midoobey u qaabilsan caafimaadka ee w h o ayaa lagu wadaa in toddobaadkan ay gaaraan shiinaha si ay u bilaabaan baaritaan ku aadan halka asal ahaan cudursidaha coronavirus uu ka yimid guddiga qaranka caafimaadka ee dowladda shiinaha ayaa bayaan uu soo saaray maanta ku sheegay in khubaro ka socda w h o ay tegi doonaan shiinaha khamiista soo socota qubaradani waxay la kulmi doonaan dhigooda shiinaha weli lama oga in qubaradan caafimaadka ee ka socda qaramada midoobe ay tegi doonaan magaalada wuhan ee bartamaha shiinaha oo ah halka markii ugu horeysay uu kasoo bilaabmay fayraska dhammaadkii tan iyo markii coronavirus uu ka bilowday shiinahana malaayiin qof oo ku nool daafaha caalamka ayuu xanuunkan ku dhacay halka ay ku dhinteen boqolaal kun oo qof
mahadsanid falastiin axmed iimaan oo warkii dunidu inala socodsiinaysay halkaasi aad ka dhagaysanaysaana wallaanta af soomaaliga ee v o a aynu ku bilowna ee golaha abwaanada soomaaliya ayaa ka digay dhinacyada isku haya doorashada inay dalka geliyaan qalalaase hadalkan ayaa imanaya iyada oo weli uu jiro khilaafka u dhexeeya dowladda federaalka soomaaliya iyo maamul goboleedyada puntland iyo jubbaland iyo weliba musharaxiinta mucaaradka warbixintan waxaa magaalada muqdisho ka soo diray wariyaha v o a cabdiqaadir maxamed cabdulle waxaan leeyahay waan ku dardaarmayaa kursiga nin ku fadhiyaana xoog kuma haysan karo nin nin u soo socdaana xoog kuma qabsan karo sidaa daraaddeed ummadda ha loo turo waa qayb ka mid ay dhaargadaska soomaaliyeed waa golaha abwaanada oo dareenkooda ku aadan muranka hareeya doorashada warka soo saara maanta golaha abwaanada ayaa dareen xoofin ka muujiya humaagga hareeya doorashada soomaaliya iyagoo codkooda ku biiriya inay dhacdo doorasho xurya khalaal ah sidoo warbaahinta u sheegay hafayeenka golaha abwaanada soomaaliyeed abwaan cabdulaahi cismaan guure golaha abwaanada soomaaliyeed oo ah hafayeenka ummadda wuxuu codkiisa ku biirinayaa baaqyadii ay horay u soo jeediyeen waxgaradka soomaaliyeed kuna aadanaa in dalka soomaaliya ay ka dhacdo doorasho xor iyo xalaal ah kuna dhisan talawadaag iyo is-ogol golaha abwaanada soomaaliyeed ayaa kaga diga darafyada isku haya doorashada in dalka ay geliyaan khasiloon darro haddaba golaha abwaanada soomaaliyeed wuxuu soo jeedinayaa digniin golaha abwaanada soomaaliyeed wuxuu uga digayaa madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya ra-iisul wasaaraha iyo guud ahaan mas-uuliyiinta dowladda xisbiyada mucaaradka ah midowda musharaxiinta inay isku dayaan in ay ku kacaan ama ay adeegsadaan siyaasad howtulhamag ah oo indhaheedu ku dhaygagsan yahay xukun maroorsi iyo kursi jacayl waxaan u sheegaynaa hogaamiyaasha dowladda iyo midowda musharaxiinta in aysan dalka keligood rag u ahayn oo ay waddanka joogaan muwaadiniin soomaaliyeed oo cid kasta qaladkay gasho kula xisaabtami doona
golaha abwaanada ayaa ugu dambayntii ugu yeera saaxiibada taageera soomaaliya inay soo farageliyeen xaaladda cakiran oo aysan sheeda ka daawan waxaan u soo jeedinaynaa beesha caalamka ee daneeya arrimaha soomaaliya inaysan daawan xaaladda cakiran oo ay faraha oo ay soo farageliyaan fiiro gaara abwaanada soomaaliyeed maanta baaqoodu wuxuu ku salaysan yahay hadal laakiin haddii la dhagayso waayo berri wuxuu noqon doonaa suugaan mahadha reebta guddoomiyaha golaha abwaanada abwaan horsidhuux ayaa ugu yeera dhinacyadu inay u dhagaluglaadaan talooyinka kaga imaanaya bulshada waxaysan ka rajaynaynaa madaxda warkeenani sida tooska ah ugu socdo oo dowlad iyo mucaarad iyo muxaafid intaba isugu jirta in ay u dheganuglaadaan baaqyada ay soo saarayaan dadka waxgaradka ah ee soomaaliyeed khaas ahaan kuwa abwaanada soomaaliyeed waxaan rajaynaynaa inaan isku leenahay waanada iyo warcelinta in taladu naga dhexayso in waddanku naga dhexeeyo in wax walbaa naga dhexeeyaan inaad dareemi doontaan qaar ka mid a hay-adaha dastuuriga lasoo doortay ayuu wakhtigu ka idlaa dakhli hore waxaana mudakhalaadka madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo hadda ka harsan toddoba iyo labaatan cisho mana jiro heshiis siyaasadeed oo laga gaaray doorashada dalka marka loo eego muranka siyaasadeed ee hareeyey cabdulqaadir okey v o a muqdisho
wasiirka xafiiska xoolaha ee dowla deegaanka soomaalida etoobiya dayib axmed nuur ayaa sheegay inuu dilaacay xanuun cusub oo soo ridanaya geela kaasoo aan ilaa ay hadda la aqoonin waxa uu yahay balse ay baadhitaan ku wadaan wasiirka oo la hadlayay wariyaha idaacadda v o ee magaalada jigjiga maxamed cabdiraxmaan gaata ayaa dhinaca kale ka warbixinaya xaaladda guud ee xoolaha gobolka soomaalida etoobiya baryahan dambe waxaa jira xanuumo soo kordhahaya oo ama kuwo xaradka ka soo gudba ha noqdaan ama kuwo iska abuurma ha noqdaan guud ahaan adduunkan isbeddelka cimilada iyo qaab nololeedka dadku u yaallo abaaraha soo noqnoqonhaya waxyaabahaasoo dhan waxay abuuraan xanuumay abuuri karaan marka sidaa darteed xanuumadu inay bataan yani waxaa keenaya waxyaabo badan oo bini aadamku isagu gacantiisa ku sameeyey marka sidaa darteed waxaan odhan karaa guud ahaan deegaankan bulshada ku naqan oo inta badan ay dad xoolo dhaqataa yihiin xoolaha waxaa soo wajaha xanuumo fara badan waxaan xad dheer la leenahay dalka soomaaliya iyo kenyaba xaruumaha sidoo kale goobahaas ka dhaca iyaguna kuwo soo gudbay noqon hadi goor noqdaan marka guud ahaan xaruuma baa jira gaar ahaan hadda baryahan dambe geel oo kale xanuun baa ku jira marka sidaa darteed xafiiskuna la tacaalkiisii iyo howlaha baaritaanka la xiriira shaybaarka in la ogaado xanuunkan waxa uu yahay iyo kuwa daweynta iyo tallaalkaba waxay tabartiisa dadaalo badan buu xafiisku ka wadaa goobaha xanuunadaas wuu ka jira haddii aad magacoodo iyo ilaa hadda haddii la ogaada nooca xanuunka uu yahay geela ku dhacay marka xanuunka geelu hadda markii ugu dambeysay haya ee waqtigan xaadirka laga tacaalahayo xanuun weli waxyaabaha keenaya sababta oo ah la gartay maaha shaybaar ahaan annagu waan soo qaadnay wax hadda confirmation oo la helay oo xanuunkaasu yahay layidhi ma uu jiro xanuumadii caadiga ahaa lagu yaqaanay geela dabeecadahaan ku naqaanay wax ka duwan buu ahaa marka shaybaarka annagan waa samballadii waa laga diray waxaa la geeyey shaybaar heer qaranaa jiro heer wadana oo kanadana waa haysan kaawood badan kaas muddo koo iyo labaatan cishaa buu qaadan bay yidhaahdeen in baaritaankiisi la sameeyo marka hadda wuu ku maqan yahay baaritaankiisii oo natiijadii baan sugaynaa dhimasho geela wuu dhintay laakiin dhimashada geela hadda jirta mid maas ahoo yani saf aada u ballaaran oo xoolaha yani jar weyn ka kicinaya aada u laynaya maaha xeradan saddex neef baad ku arki mid kale labo mid kale shan marka wuu yar borboodahayaa waxaa jira la tacaalid fara badanoo ama ha noqoto waxyaabo fitaminaad neefka quwadiisa soo celinaya maxamed jabinadii wax noocaasoo kaleet bulshada deegaanka boqolkiiba shan iyo siddeetan waa bulsho xoolo dhaqato ah bulshadaas dabcan waxay u baahan yihin xoolahooda in loogu sameeyo suuqgeyn ilaa iyo hadda bulshada qaarkood iyagoo xoolahooda ku iibgeeya nidaamka kontrabana ma jirtaa wax fursad ama nidaam loogu sameynayo suuqgeyn rasmi ah xoolaha in suuq ay helaan iyo in suuq ay helayaan suuq sharciga uu noqdo waa labo la kala qaadi karoo kala duwan weeye xoolaha deegaankeenna waa xoolo tafiirtoodu fiican tahay walow dadku qaabkay u dhaqtaan qaab casriyaysan aysan ahaynoo neefku inta badan uu qorro xorto cadkiiyo caanigiisuba ay hoos u dhacaan laakiin waa xoolo la jecel yahay weeye marka sidaa darteed laakiin xoolaha inta badan ka ganacsigoodu wuxuu u badan yahay mid xadadka ka baxo oo si aan sharci darraayn ku baxa xafiisku tallaabooyinka uu isagu qaado in laga dhiga nidaam sharci lagu soo rogo xoolaha goobo lagu ganacsado loo sameeyo waxyaaba uu tallaabooyin oo ka qaaday baa jira marka koowaad in la dhiso saylado ku haboon ka ganacsiga xoolaha sayladihii ilaa soddon iyo dhowr sayladood baa yaa hadda dhisanoo la dhisay marka labaad bulshada in wacyigelin loo sameeyo oo laysku dayo bulshada xoolodhaqatada ah ee inay xoolaha sayladooda keensadaan dadka xoolaha ka ganacsadana ay kusoo xidhmaanoo ay noqoto sayladaa goob shaqaynaysa saylad inay shaqayso xoolaha lagu kala ganacsado waxyaaba waxaa jira aasaas oo loo baahan yahay inay goobta iyadaa ay leedahay bank service inay leedahay oo qofka ganacsadaha lacagta uu haysto lacag garab ku qaadan kara ma noqon karto marka in bank service meeshu ay jirto oo maalinba neefafkuu gadanhayo oo kala soo baxaba u baahanya marka waxaa jira gooba aan bank service aan lahayn marka sidaa darteed sayladihii ay shaqadoodu ay yar taagan tahay kuwo si fiican u shaqogalay oo shaqeeyana way jiraan waxaanse meesha ka marnayn weli in xooluhu ay ku baxayaan si kontrabandi ah taana waxyaaba sabab u ah baa jira xoolaheenna inta badan waxa qaata waa dalalkan carabta wey inta badan bay galaan carabtu deegaankeenana waad og tahay ama dal ahaanteennaba bad ma leh oo yani waa dhul xidharoon bad lahayn weeye marka meelaha xooluhu ay ka dhoofaan waxay u badan tahay dekedan berbera iyo middan jabuuti ganacsatada marka xoolaha iibsanaysa inta badan halkaas ayay joogaan lacagtood dhigaan kadib maadaama dadkii wax sumado kala soocaysa aan jirno dad soomaaliyeed ay yihiin iyagu marka lacagtaasay raadsanayaanoo halkaasay tegahayaan marka xooluhuna dee waa inay maxjar ay maraan oo halkaas ay ka gudbaan weeye marka caqabada ugu badan ee keenaysa waa inaguun lahayn transportigii systemkii xoolaha lagu dhuufinaya mad ay meesha joogin oo ganacsatadii waxaa khasbahaya meeshay maxjaradu berbera ku yaallo xoolihii soomaaliyeedna ay imaanayaan dee dadkuna halkaan bay tegayaan qofka ganacsiga halkaan buu fadhiisanayaa marka bal si taa un waxuun looga dhimo waxaa jira maxjar deegaankan laga bilaabay jigjiga muddo afar sano ka hore baa la bilaabay shaqadiisu ma dhammaanin kacaakuf badan buu soo maray laakiin hadda sanadkan dhismihiisa in la dhammaystiro kadib wixii alabka u baahan yahay loo dhammaystiro meel markaas servicekii maxjar looga baahnay standard dhegeysi leh inay noqoto baa la doonahayaa marka maxjarka haddii uu shaqeeyo in soo jiidasho badan aan ku samayno ganacsatada sir caalamiyaha ee maaragtay xoolaha qaadanaysa waa hagaagina soo gaanlay gabagabadii waraysiga haddii ay jirto wax fariinood gaarsiinaysa bulshada xoolodhaqatada waayo bulshadeena xoolodhaqatada fariinta aan doonayaan gaarsiiya waxaa weeye sida la saadaalinayo dayrtan meelo badan bay ka xumaatay roobka aan la helin waxaana laga yaabaa guga la filaayo inkastoo ilaahay uu haysto awood ilaahay ay tahay laakiin qiyaasaha la bixinayo ee la xidhiidha isbedelada cimilada inuu roobku aad u yaraan doono marka sidaa darteed in xoolaha loo samaysto kayd calaf oo dadku yacni ay isticmaa calaf ay beertaan gaar ahaan kuwa webiyada iyo degan jiinka webiyada ta kale xoolaha geeloo kaleeto xanuun baa ku jira xanuunkaa jira markuu xoolo uu ku dhaco eriya jooga in isku socodka iyo isdhexgalka la yar karantiilo marka xanuunkan neefka lagu arkoo kale in la karantiila isaga laftiisa si uun kuwa kale ugu gudbinin hadday jiraan goobo ku dhowo ama heesboosiyo uu ka jira caafimaadna inay bal ka faa'iidaystaanoo ay xanuunada usoo riboodgarayaan xirfadayaasha caafimaadka xoolaha inta badan degmooyinka jooga aad ayaad mahadsantahay kaasi waxaa wasiirka xafiiska xoolaha dowladdeeganka soomaalida dayib axmed nuur oo idaacadda v o a laanta af soomaaliga ugu horrameeyey xafiiskiisa magaalada jigjiga waa maxamed cabdiraxmaan gaataa v o a magaalada jigjiga
maamulka gobolka jubbada hoose ayaa walaac ka muujiyey xaalado bini-aadaminimo oo laga soo sheegaya degmada xagar ee gobolkaasi halkaasi oo ay caruur badani la ildaran yihiin xanuuno kala duwan warbixintan oo faahfaahsan waxaa kismaayo ka soo diray wariyaha v o e aadan maxamed salaad xaaladahani bini'aadanimo ee laga soo sheegaya degmada xagar ee gobolka jubbada hoose ayaa waxay ka dambeysay kadib markii dadka deegaankaasi ku nool ay soo food saareen cudurro kala duwan biyola-aan iyo sicir barar kuwaas oo saameyn xoogan ku yeeshay dadka ku dhaqan degmada xagar ee gobolka jubbada hoose kuwaas oo muddo ka badan toban sano ay maamulayeen kooxda al-shabaab dadka ku dhaqan degmadaasi ayaa carruurtooda aanay helin goobo caafimaad maadaama degmada aysan ka jirin goob caafimaad oo lagu dabibo dadka uu soo ridanayo cudurkana u badan carruur waxaana hadda lagu soo warramaya in carruur aad u tiro badan oo la ildaran cudurrada gowractada iyo jadeecada in ay ku sugan yihiin degmadaasi xagar ee gobolka jubbada hoose cabdisalaan xasan garweyne oo ka mida siyaasiyiinta ka soo jeeda degmadaasi ayaana walaac xoogan ka muujiyey xaaladda dhabta ahi ee ka jirta degmada xagar ee gobolka jubbada hoose waxaana uu faahfaahinayaa cudurrada xilligan ka taagan degmadaasi iyo dhibaatooyinka jira degmada xagar ee gobolka jubbada hoose iyo xaaladda ka jirto bini'aadanimo si aad og tihiinba ama aan wada ogsoonnahayba waxay halkaa gacanta ugu jirtaa ururka al-shabaab dhibaato badan iyo dee duruufo badanna way ka jiraan oo bini'aadanimo oo noocyo badan leh dhinac kastaba ah ee horumarka bini'aadanka uu samayn lahay o dhan ah hadday noqoto xagga caafimaadka xagga horumarada xagga waxbarashada iyo xagga dhaqaalaha intaba sidaa daraaddeed waxaa degmadaas ka dilaacay muddooyinkii dambe jadeeco iyo maarata gowracato ama hiiqley ama hiiqdheer hadba saad u taqaanaan dhammaan degmada xagar iyo tuulooyinka hoostaga ee deegaanada hoostago ee nawaaxigeeda ah gowracatada way saameeyeen weliba maarata sbeshale degmada xagar hal qof baa ku dhintay oo caruur ah oo gabar ah dad badan ee caruuro ahna maarata weli way la ildaran yihiin maarata gowracatada iyo jadeecada intaba waxaan walaac xoogle ka muujinaynaa ama aan ka muujinayaa dadkaas degmada xagar iyo deegaanadeeda inay iskugu darsameen cudurrada faafo iyo biyola-aan iyo sixir barar waxaan maarata aan leeyahay aan ugu baaqayaa hay-adaha caalamiga iyo dowladda federaalka iyo dowlad goboleedka jubbaland oo weliba khasuusan ayada ay khuseysa arrintaas dowlad goboleedka iyo maamulka maarata madaxweyne axmed maxamed islaan waxaan ku baaqayaa in loo gurmado xaaladaha bini aadanimo meesha ka jiro cadowga meesha muddada dheer haystayna sidii loogala dagaalami lahaa looga gurmado ayaan codsan marka xagga biyahana xaalado adag bay ka jiraan oo oon ah oo la oran karo xilli kasta hadduu ilaahay roob keenin oo ilaahay maarata uu bixinin dadka meesha degan dhibaata ka dhici kartaa inkastoo dhibaatooyinkan laga soo sheegayo degmada xagar ee gobolka jubbada hoose haddana waxaa arrintan walaac xoogan ka muujiyey gudoomiyaha gobolka jubbada hoose cabdirashiid cabdulaahi cali gooni v o a ayuu la hadlay waxaana uu sheegay xagar muddo hadda laga joogo ilaa sideed sano intay dowlad goboleedka jubbaland ay dhalatay ilaa hadda iyo intii ka horreysaba waxaa gacanta ku haya nimanka nabadiidka ee afka duuban caqabado badan iyo dhibaatooyin badan oo xag bini aadamnimo oo isugu jirta xagga caafimaadka waxbarashada biyaha transportationka ayaa haysta maalmihii u dambeeyey ama ama bishii u dambeysay hadda laga dhaaf sanadka cusub sanadkii dhammaaday ama sanadka cusub hadda la inta udhaxaysa caqabado badan oo xagga caafimaadka ayaa laga soo sheegayaa sida la warbixinta ku helay caqabadaha ugu badan waxaa weeyaan xagga caafimaadka waaye waxaa ka dhashay cudurkan jadeecada ama gowracatada xoolaha laftooda cudur badan baa kaga jira bini aadamnimadana wax badan baa ka jira xagga livelihoodka waxa la yidhahda ama waxbaa ka jira marka waxaan waxaan ka muujinaynaa walaaca badan haddaan ahay guddoomiyaha gobolka jubbada hoose iyo degmooyinka lamidka ku hayaan nimankaana madiinka gacanta ku hayaan jababa qayb ka mid ay gacanta ku hayaan xagar maxaa marka idinkaga qorshaysan si dadkaasi loo badbaadiyo laba arrimood baa nooga qorshaysan haddaan kugu soo dhaweeyo su-aashaada qiimaha badan number one horta in la xoreeyo waa number one number two number three waay in laga xoreeyo oo maaragtay gacanta jubbaland soo gasho waa number one waay number two waay number three waay number three waxaanu isticmaalaynaa si siyaalaha ka mid ah sidii ama dawo loo gaarsiin lahaa sidii hadday xoolo tahay iyo hadday caafimaad tahay taada hadda in la gaarsiiyo marka xagga caafimaadka xagga bini aadamnimada oo dhinac walba ah waxaan ka muujinanaa walaac badan baan ka muujinaynaa haddaan nahay dowlad goboleedka jubbaland
degmooyin dhowra oo ka tirsan jubbaland oo ay gacanta ku hayaan kooxda al-shabaab ayaa waxaa ka jira dhibaatooyin dhinaca caafimaadka ahi iyadoona dadka intooda badan marka ay xanuunsadaan loola soo cararo goobaha caafimaad ee ku yaala goobaha ay dowladda gacanta ku hayso aadan maxamed salaad v o a magaalada kismaayo
maamul goboleedyada dalka kenya ayaa sheegay inay dhanka dowladda dhexe ayna wax lacag ah ka helin muddo saddex bilooda iyadoo madaxda maamulada qaarkooda lagu eedeynayo inay hanti lunsadeen warbixintan waxaa magaalada gaarisa nooga soo diray wariyaha v o eda maxamed faarax shire dhaqaali darri baahsan ayaa waxay sheegeen inay ku dhufatay kawntiyada dalkani kenya iyadoo kawntiyada qaarkoodna saddexdii bilood lasoo dhaafay shaqaalahoodu mishaaraadka aysan qaadanin iska badaa inay adeeg bixin ka sameeyaan deegaanada kala duwan ee dalkani kenya wiklif obranya madaxa ururka gabanarada dalkani kenya ayaa waxa uu sheegay habaacsanaan dhaqaale darri baahsan inay ka jirto kawntiyada dalkani kenya taasoo uu ku sheegay in haatan ay qarka u saaran yihiin kawntiyada qaarkood in albaabada laysugu dhufto bishii sebteembar aynu soo dhaafanayna wax dhaqaalo ah oy ugu dambeyso dowladda dhexe oga yimaado waxa uu sheegay in ay dalbanayaan sagaashan iyo afar dhibic toddoba bilyan lacagta dalkani kenya taasoo uu sheegay inay noqon doonto mid ay ku kabkabaan xaaladaha adag ee nolosha ka jirto kawntiyada dalkani kenya gobana cali banuuqorone gobanarka garisa county ayaa waxa uu ku sheegay nasiib darri baahsan inay ku dhufatay haatan dowlad goboleedyada guud ee dalkani kenya ka jiro wuxuuna sheegay in dowlad goboleedyadii hore dalkani kenya ka jire ay ahaayeen kuwo ka nasiib wanaagsan haatan dowlad goboleedyada dalkani kenya ka jiro hortoo mid aqoon daraa jirtay oo waxaan wax cusooban buu ahaa laakiin xag dhaqaala fursad aad u weyn oo aan laga faa'iidaysanin bay heleen countidan garis oo kale haddii aan ka soo qaado countidan marka la bilaabayay ama la asaasayay waxay la wareegtay shaqaala boqol iyo toddobaatan maalintay ka tegaysayna waxay ka tagtay lix kun iyo saddex boqol iyo lixdan ruux marka labadii sane ugu horo waxay ku tusi inay dhaqaale aada u yar u bixinaysay mushaarkii shaqaalahan meesha iyada labaatan milyan ay bixinayeen maanta annaka bil walba waxaan bixina afar boqol oo milyan lacagtana waa unsle intii wax ku kordhay marka horta fursad weyn bay heleen waxa uu mudane gabana cali bunow qorone soo qaatay in xaaladda haatan isbitaalka guud ee degmada gaarisa ay tahay mid toddobadii bilood ee lasoo dhaafay wax dhaqaalaha dowladda dhexaysan u soo dirin haatanna xaaladda caafimaadka guud ee gaarisa county ay tahay mid haadaan ka sii dhacayso haddaan laka saddex bilood dhaqaala maanaynin wax lacag oo la soo sidaay ma jirto dowladda lacag ma qabto marka waxaan jirin ma lagu siin covid baa imaaday corona baa imaaday qaalihii wuu hallaabay marka dowladda shilinba ma hayday leeyihin hadda isbitaalka weyn oo kaloo dhibaatooyin baa ka taagan toddoba bilood hal shilin lacagtiisana budgetkana kuma jirto gaar bay u tahay laakiin toddoba bilood hal shilin lama soo sidayn marka dee wixii shaqo kulaa say u malaynaya inuu wax kusii socon doono oo ma malaynayo laakiin rajo weyn baan ka qabnaa maxamed faarax shire v o a garisa
haatana dhinacii heesaha ayaynu jaleecaynaa
shacabbaday rugrugayan ka madhaan siyaasa shacabbaday rugrugayan
akhyaartana dhegaysanaysa halkaasi aad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a wakhtiga inta inooga hadha idaacadeennan galabnimo waxaad ku maqli doontaan xubinta dooda gaaban barnaamijka amuuraha maraykanka iyo qodobo kale marka horese warkii dunida rogaal celisa iyo falastiin axmed iimaan
mahadsanid cabdixakiin shirwac hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o loo soo gaabiya ayaa ka digaysa in tallaal ballaaran oo lagaga hortegaya xanuunka covid nteen aysan noqon doonin mid sanadkan dadka oo dhan wada gaarta oo ka difaacda xanuunka covid nteen madaxa saynis yahanada hay-adaasi dr somia sawaminatan ayaa u sheegtay wariyaasha inay wakhti qaadan doonto in la sameeyo lana qaybiyo talaal dadka oo dhan ku filan si ugu dambeyn loo joojiyo faafitaanka xanuunka coronavirus dr sawaminath ayaa sidoo kale xustay in ay muhiim tahay in ay wadamada caalamku sii wadaan dadaalada ka hortaga sida xirashada maaskaha ama marada afkaiyo sanka lagu daboosho iyo kala fogaanshiyaha dadka iyo gacmaha oo si joogtaa layskaga dhaqo dhinaca kalena shirkada moderna oo kamida shirkadaha talaalka xanuunka covid nteen sameeyey ayaa sheegtay sida laga soo xigtay wakaalada wararka ee reuters inay ku kalsoon yihiin in talaalkooda uu sidoo kalena ka hortegayo nuuca cusub ee xanuunka coronavirus ee dhowaan lagu arkay markii ugu horreysay dalka ingiriiska aqalka wakiilada maraykanka ay dimuqraadiyiintu ku xoogan yihiin ayaa la filayaa in talaadada maanta ay u codeeyaan qaraar ugu baaqaya madaxweyne ku-xigeenka dalkan mike pence iyo xubnaha golaha wasiirada maamulka trump inay adeegsadaan awoodooda dastuuriga ah si ay xafiiska uga riixaan madaxweynaha wakhtigu kasii dhammaanaya ee maraykanka donald trump tallaabadan ayaa la filayaa in la ansixiyo waxaana ay muddo afar iyo labaatan saaca u qabanaysaa bens inuu kusoo jawaabo afhayeenka aqalka wakiilada nancy pelosi ayaa sheegtay in madaxweynuhu khatar dhow ku yahay dastuurka wadanka iyo dadkaba taasina ay muhiim ka dhigayso in xafiiska si deg dega looga qaado bens iyo golaha wasiirada trump midna ma aanu muujin in ay taageeri doonaan go-aanka uu dhigayo qodobka shan iyo labaatanaad ee dastuurka maraykanka taasoo ah in madaxweyne ku-xigeenka iyo inta badan golaha wasiirada ay ku dhawaaqi karaan in madaxweynuhu uusan awood u lahayn fulina karin howlaha xafiiska boqorka dalka malaysiya ayaa ku dhawaaqay xaalad deg dega oo qaran waxaana ay tallaabadani qayb ka tahay dadaalo la doonaya in xanuunka coronavirus lagu xakameeyo qasriga boqortooyada ayaa ku dhawaaqay maanta oo talaado ah in boqor suldaan cabdalah suldaan axmed shaah uu soo saaray wareegtadan kadib kulan uu la yeeshay ra-iisul wasaaraha dalkaasi muxiyidiin yaasiin boqor cabdallah ayaa horey bishii oktoobar u diiday codsiga ra-iisul wasaaraha si uu usoo saaro amar lamida midkan iyadoo markaasi la eegaya xaalada xanuunka coronavirus amarkan xaalada deg degaha ayaa hakinaya kulanka baarlamaanka wadankaasi tan iyo bisha agoost ee sanadkan wakiilo ka socda hay-adda qaramada midoobey u qaabilsan caafimaadka ee w h o ayaa lagu wadaa in toddobaadkan ay gaaraan shiinaha si ay u bilaabaan baaritaan ku aadan halka asal ahaan cudursidaha coronavirus uu ka yimid guddiga qaranka caafimaadka ee dowladda shiinaha ayaa bayaan uu soo saaray maanta ku sheegay in khubaro ka socda w h o ay tegi doonaan shiinaha khamiista soo socota qubaradani waxay la kulmi doonaan dhigooda shiinaha weli lama oga in qubaradan caafimaadka ee ka socda qaramada midoobe ay tegi doonaan magaalada wuhan ee bartamaha shiinaha oo ah halka markii ugu horreysay uu kasoo bilaabmay fayraska dhammaadkii labadii kun iyo sagaaliyo tobanka
soomaalida ku nool magaalooyinka yaryar ee dalka kanada ayaa si lamid ah kuwa degan magaalooyinka waaweyn u saameeyey xanuunka covid nteen ee dalkaasi kusii badanaya magaalada rad drer oo dhacda bartamaha gobolka alberta ee dalka kanada waxaa ku nool soomaali qaarkood ay ku cusub yihiin magaalada kuwaasoo ka mid ah bulshada uu saameeyey xanuunka covid nteen haddaba wariyaha v o eda ee dalka kanada xuseen nuur xaaji ayaa khadka telefoonka ee magaalada raddeer ku waraystay cabdiqaadir guuleed oo u dooda xuquuqda shaqaalaha ee gobolka alberta ahna tifatiraha mareegta somaali disbach ee arrimaha soomaalida u hadasha ugu horeyna waxa uu ka jawaabayaa su-aal ku saabsan sida soomaalida degan magaaladaasi u saameeyey xanuunku magaaladan oo aan ahayn magaalooyinka waaweyn ee gobolka alberta oo bartamaha gobolka alberta ku taalla wuxuu u saameeyey xanuunkan covid nteenka si lamid ah kanada inteeda kale oo aad iyo aad ayuu u saameeyey weliba soo rogaal celiskiisaan dambe waxaa la dareemayaa aad inuu u saameeyey magaalada red deer khaasatan magaaladan oo ay xoogsi ama shaqo u yimaadaan dad badan oo soomaaliduna ay ka mid tahay oo ajinabi ah waxaad moodaa in magaalado dhan ay dantay dadka magaalada jooga soomaalida ahna waxay u badan yihiin dhawaan yimid iyo dad usoo shaqo tegay oo gobolada kale kanada ay ka kooban tahay u yimid waa magaalo warshado iyo tagaasi iyo loogu soo shaqo tago marka aad bay shaqadii hoos ugu dhacday dadka soomaalida ah iyo dadka kale ee ku cusub dalkan canada iyo gobolkan albertaba dhibaatooyin waaweyn ayay kala kulmeen caruurihii oo guryaha jooga oo runtii iyaga ku dhood aan iskuuladii tegeynin meelihii adeega loo tegi jiray oo xiran marka aad iyo aad ayay u saameysay waa tahay cabdiqaadir saameyntan laleeyahay covidka wuu kusii badanaya alberta iyo guud ahaan dalkanba ma lisdhihi karaa dadka shaqaalaha oo magaaladaas yar imaanaya kadib magaalo weyn sida edmonton tegaya laftoodu qeyb ayay ka yihiin faafista xanuunka aad iyo aad oo waxyaabaha iminka culeyska soo kordhiyay waxaa kale in isu socodkii xitaa la yareeyey oo dadka badanna reedier usoo shaqo taga inay qoysaskooda ku nool yihiin magaalooyinka waaweyn oo kaleeto oo ay sabtidiiyo xadoo kale ay ama fasaxyada ay reerahooda u tegi jireen ay halkan usoo haddana usoo shaqo tegi jireen isu socodkii aad ayuu u yaraaday xafiisyadii tegayey iyaga warkoodaba haa mana aha magaalo weyn oo adeegyo ku filan leh oo markaad egto cisbitaalka magaaladoo kale iyo oo uu covidku aada u saameeyey dhibaatooyin fara badan ayay ayay kala kulmaan gobolada jaarka nala ah bay dadka qaar reerahoodu ama degan yihiin ama ay kasoo shaqo tagaan goboladii kale ayaa xitaa iminka waxa ay leeyihiin maadaama alberta uu dadkii cudurka qaadayay uu sare u kacay uu sii socdo qof waliba halka uu joogo ha joogo marka dhibaatooyinku aad bay u badan yihiin isu socodkuna wuxuu ka mid yahay waxyaabaha ugu faraha badan ee saameeyey dadka soomaalida ee magaalada ku nool waa tahay bal waxaa iga warantaa inta aad ka warhayso ma jiraan dad soomaaliya oo uu ku dhacay xanuunka oo magaalada degan ama u geeriyooday
ma hayno xogtaas laakiin soomaalidu maadaama dadka cudurka uu ku dhacay uu aada u fara batay dabcan way kamid yihiin qaybayna ka yihiin xitaa waxaad dareemaysaa dadka ay soomaalidu kamid tahay sogoleetiga ama dadka cusub ee kanadiyaanka ee wadanka yimid heer waxay gaaray dowladii gobolku ay si gaar ah dad afkooda oo kale ugu sharaxa dadku waxaad moodaysa intooda badan inaynan dareemeynin siyaabaha looga hortago ama aanay fahmaynin marka looga digo siyaabaha lagu kala qaado cudurka cudurka marka aad qaado sidaad ku garan karto waxyaabahaas oo dhan in fahamkooda inuu yaraaday ayna ka mid noqotay faafidda cudurka ee faraha badan waxaa la ogaadaya in dadka dakhligooda hooseeyo dadka warshadaha iyo meelaha dadka faraha badan ee u shaqo tagaan ka shaqeeya oo kale ayagu aada ugu dhacaa cudurku gobolkan alberta marka way ka mid tahay soomaalida dadka ku dhacay cudurka laakiin tiro kooban oo raxa ma hayno waa tahay cabdiqaadir ugu dambeyntii waxaad ii sheegtay in soomaali ku cusub dalkan ay magaalada degan yihiin iga waran bal soomaalida ee ku cusub magaaladaasi sida uu xanuunkan iyagu u saameeyey markay timaado dhinaca adeegyadii ay heli jireen aad iyo aad buu u saameeyey maadaama dadka aynu ka hadlaynay soomaalida ah ay u badan yihiin way jiraan dad soomaaliya muddo dheer wadanka joogay oo shuruucdii qaatay laakiin waxay u badan yihiin dad dhowaan yimid wadanka oo howlihii la qabsiga ku guda jira marka si arrintaas loo suurtogeliyo dadku waxay u baahanayaan adeegyo fara badan oo gobolka iyo dowladda dhexeba ay ka heli jireen ama iyaga dhexdooda ay iscaawin jireen kuwaas ayaa caqabadaha ugu badan ay kasoo gaareen waxbarashadoodii oo iskuullada ay u tegayeen raadintoodii oo laga caawin jiray farsamooyinka yareere gacantoo la beri jiray laqabsiga wadankan iyo kolba adeeg meeshaad ugu baahan tahay oo laistusi jiray iscaawintii laiscaawin jiray oo laiskexkaxayn jiray laisku turjumi jiray wixii oo dhan waxaa saameeyey ama meeshaba ka saaray cudurkan covid nineteen oo muddo in maaragtay sanadkii lasoo dhaafay ili sanadkan bilowga ahiba uu aada u curyaamiyey adeegyadaas sidii loo gaarsiin lahaa soomaalida marka dhibaato weyn baa arrintaas ka taagan dhegaystayaal waxa uu ahaa cabdiqaadir guuleed oo ka mid ah soomaalida ku nool magaalada red dreer ee gobolka alberta ee dalka kanada oo u warramayey wariyahayaga xuseen nuur xaaji
haatanna kusoo dhowaada barnaamijkii amuuraha maraykanka waxaa inoo haya maxamed cabdi xasan sandheere
kulainti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha maraykanka aqalka hoose ee koongareeska maraykanka oo ay aqlabadiisa leeyihin xisbiga dimuqraadigu ayaa durbabo bilaabay hannaankii xilka xayuubinta ee madaxweyne trump oo lagu eedaynayo inuu abuuray kacdoon ay sameeyeen koox fallaaga ahi haddaba faahfaahinta hannaankan xilka xayuubinta ee bilaabmay ayaan weydiiyey garyaqaan ismaaciil maxamed oo ka howlgala gobolka ohio aad iyo aad maasha alla walaalkii sandheere aad iyo aad baan ku salaamaya adigayba v o a ba runtii saa ula socotay madaxweynaha maantaba lagu dhawaaqay si official ah oo aqalka hoose nancy pelosi guddoomiye ka tahay lagu dhawaaqay in motion laga keenayo xilqaadis ah oo motionkaasna runtii qodobka uu kusoo kooban yahay uu yahay bishii january lixdeedii oo dagaalkii dhibaatadii ka dhacday oo capitol hill xildhibaanada aqalkoodii la galay damage dhib weyn loo geystay si officialna waxaa loogu codayn doonaa arbacadahan soo socoto haddaba waa maxay waxyaabaha hogaamiyaasha aqalka hoose ay soo bandhigeen ay ku eedeeyeen in madaxweyne trump uu sameeyey waa kan maxamuud xasan oo lagu naanayso musharaf oo arrimaha maraykanka aqoonu leh kuna sugan magaalada denver ee gobolka colorado
haystaa waxa weeye madaxweynuhu inuu soo abaabulay oo dhiiri geliyey oo uu siiyey kalsooni uu siiyey dad taageerayaashiisa ah in ay qabsadaan dhismaha baarlamanka ee waddanka maraykanka waxaa kaloo madaxweynaha lagu haystaa in uu dhiirigelinta ka sokow uu sameeyey in uu dafiro oo uu wax kaba jiraan ka soo qaado doorashadii maraykanka ka dhacday oo si cadaalada u dhacday inuu been abuur badan ka sameeyo oo uu yidhaahdo doorashadaas waa laygaga shubtay si khalada bayna u dhacday waa arrimaha lagu haystay ka mid tahay waan gartay waan ognahay maxamuud in madaxweynaha hababkii uu kula xidhiiri jiray dadka sida cinwaankiisii twitterka hawada laga saaray ma jiraan ama maamulka aqalka cad amaba xisbiga jamhuuriga guud ahaan cid diidan waxyaabahan aqalka hoose ee uu dimuqraadigu u sarreeyo ay soo gudbiyeen cid eedaha loo soo jeediyey diidani ma jirta
republicanku ama aqalka hoose ha noqoto ama aqalka senatriska ha noqoto runtii arrintan way ku kala qaybsan yihiin madaxweynuhuna taageero badan buud kolley xisbigiisa uu ka haystay baqdin badan baana jirtay haddaba sidee ayay xubnaha xisbiga jamhuuriga u arkaan tallaabadan ay hormoodka ka yihiin madaxda xisbiga dimuqraadiga ee aqlabiyadda ku leh aqalka hoose ee koongareeska waa kan garyaqaan ismaaciil maxamed
runtaas runtii waa lagu kala fakar doonaaday saa ula socotiin markii labaad waa hadeer xilqaadaysan la keenayo mar hore aqalka hoose uu soo maray uuna waalan la ansixiyey laisku raacay ibandow kasoo horjeed badan baa jiray laakiinse hadeer runtii sababta ay ku tahay xaaladii dhacday xaalad xasaasiya bay ahayd runtii aad khatar u ah oo runtii jamhuuri iyo dimuqraadi iyo xisbi kasoo aamusan weliba qaar maamulkana waxay dheheen waan kasoo horjeednaa waxay dheheen ugama soo horjeedno sababta ay ku tahay waan kasoo horjeednaa oo dee sharciga lasoo rogayo mise motion qaadista lakin waxay dhahayaan waktigiisa madaxweyneha dhammaanaya oo sagaal beri baba ka dhimanba marka waxay dhahayaan wakti lumis bay iska tahay waxna maa hadeer la ogolaan karo marka kasoo horjeed si u badnayd waxay ahayd maxalle technicality oo dee muddada yar madaxweyneha oo dhima sagaalka beri ma ahayn runtii kasoo horjeed oo dood ku saabsanayd madaxweynaha wuxuu keliyey marka waxay la tahay runtii khilaafkii sidii hore oo kale maaha ilaa maalinta ay rabshaduhu ka dhaceen aqalka koongareeska lixdii bishan january waxaa jiray xubno ka tirsan maamulka madaxweyne trump oo xilalkoodii iska casilay sida uu sharxayo maxamuud xasan musharaf saddex wasiir oo ka tirsan golaha wasiirada ee maraykanka ayaa hadda iscasilay dhowrka maalmood ee ka hadhay caleemasaarka madaxweyneha la doortay jo biden ayaa waxaa dalka maraykanka laga cabsi qabaa inay rabshado waaweyni ka dhacaan waa kan garyaqaan ismaaciil maxamed runtii cabsida runtii aad bay u daran tahay oo yani f b i iyo kuwo badan walwal badan baa ka haysta sababta ay ku tahay aad waxaan loo looga cabsanayaa mar labaad inuu bilowdo haddana walwal dagaal kala bilowdo special haddana waxaa aad looga cabsanayaa sababta ay ku tahay dhaaftii biden baa soo socota oo bisha labaatankeeda ah xil wareejintiisii officialka ahaa marka dad badan baa jira oo ku faraxsanayn kana soo horjeeda wixii dhacay marka waxaa gobolada stateka kulli aad baa looga degay f b i yana way ka hadleen governayaasha stateyaasha dhanba kulli waa lagu waaniyey inay askarta badiyaan specially capitalska state capitalska gobol kasta magaala madaxdeeda in askarta la beriyo in la badiyo yani maxaa la taxadirka badan sababta ay ku tahay cabsi baa laga cabsanaya inuu ku kacdoon haddana armed ah dad xabado wata hub wata ay u isticmaalaan kasoo horjeedkaas marka taasna cabsi badan runtii way tahay oo jirta
dhegaystayaal waxaa intaasi inoogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha maraykan maanta kaga hadalnay hannaankii xilka xayuubinta madaxweyne trump oo bilaabmay intaynu barnaamijkan oo kalaha mar kale ku kulmi doonno waxaan dhegaystayaal kaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
mahadsanid maxamed cabdi xasan sandheere oo nala socodsiinayey barnaamijkaasi amuuraha maraykanka halkaad kala socotaan waa v o a washington
haatana dhegaystayaal ku soo dhowaada xubintii dooda gaaban oo inoo hayo yaasiin ciise wardheere
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka dooda gaaban oon maanta aynu ku eegayno horumarka fanka soomaalidu uu samaynayo marka la eego tartamada bandhigyada cawaysyada heesaha iyo suugaanta oo meelo badan si weyn looga hirgeliyey hase yeeshee magaalada mombaasa fikrado kala duwan dadku ay ka qabaan marka la eego dhaqamada soo jireenka ah ee gobolka xeebuhu uu leeyahay gaar ahaan mombaasa oo ah dadka soomaalidu ay aad ugu dhex milmeen mujtamacyada kale gaar ahaan dadka sawaaxiliga ah hase yeeshee aan laga soo dhowaynin fanaaniinta mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay maanta waxaa igala qaybgelaya cabdulqaadir jaylaani abubakar oo ah saxafi ku dhaqan magaalada mombaasa islamarkaana u dhuundaloola arrimaha fanka iyo suugaanta iyo maxamed cabdi bootaar oo isaguna ah saxafi ku dhaqan magaalada mombaasa hase yeeshee isagu aan ogolayn fanka in la keeno magaalada mombaasa waxaan ku bilaabayaa jaylaani
haddii la yidhahdo fan iyo suugaan qoom weliba wuxuu leeyahay dhaxal ama wax soo jiraan oo lagu yaqaano soomaalideenna waxaa lagu yaqaana fanka iyo suugaanta fanka iyo suugaanta ma ahan hees keliya waxaa ka mid ah gabayada waxaa ka mid ah guurooyada waxaa ka mid ah shiribka waxaa ka mid ah maansooyinka jiiftada wax weliba taasoo soomaalidu ay isku gaarsiin jirtay risaalada ama messajka markaas ay wadaan marka fanka iyo suugaanta iyo soomaalida kalama maarmaan meel walba soomaalida ay joogto adduunyada ee soomaalida hadda ee labaatan sano u dambaysay waxay ku kala firdhantay caalamka meel walba ay joogaan waxaa ka jira fantasiya la samaynayo festivaalo ay caalamka uga qaybgaleen baa jira waxaa la xusi karaa kii china ka dhacoo kale mid kaloo ka dhacay ee yurubta waad aragtaa ee hobolladeena qaaliga amar iyo mursal inay qolo daanish oo fanaaniin ay kala qayb qaadanaysay sidoo kale waxay ka qayb gashay xaflado aad u badan oo oo ka dhacaya caalamka marka waxay uga dhigan tahay soomaalida fanka iyo suugaanta arrin aan la taaban karin islamarkaana ku hanweyn inay hore u sii mariyaan taasoo ay ku gudbinayaan hadba masajka ay rabaan inay dadka u gudbiyaan maxamed cabdibootaan magaalada mombaasa sida aad la socotid waa magaalo islaamiya waa magaalo ka mid ah magaalooyinka taariikhiga ku leh gobolkan iyo dalka wadamada bariga africa oo dhan marka markaad fiirisid dadka soomaalida ee halkan ku dhaqan waxay u badan yihiin dad iyagu dhammaantood markaan eegay ka soo horjeeda oo aan ku raacay fanka iyo suugaanta gaar ahaana dhinaca heesaha in aan la keeni karin mombaasa dhowr fanaan oo soomaaliya ayaa isku dayey inay magaalada tan yimaadaan oo ay sameeyaan club nightka ama heesaha habeenkii la qabto dhammaantood waa laga hor istaagay iyadoo la adeegsanaya dowladda iyo laamaha kala duwan ee dowladda marka fanka qaybta heesaha waxa weeyaan barisamaadkii ilaa iyo xilligan la joogo waxa ay soo siyaadiyeen oo aan ka ahayn fisqi oo aan ka ahayn dhibaato iyo burbur dhaqan ma jiraan marka waxyaabahaas ayaa waxay ka mid yihiin midda dadka gobolkan xeebta ku dhaqan ka hor istaagan soomaalida ah in loo keeno dhinaca heesaha laakiin fanka qaybihiisa kale ee gabyadii iyo guraarkii iyo saarkii dhammaan waa laga soo dhaweynayaa laakiin hees gobolkan xeebta ilaa dhowr fanaan oo aan magacood inaan sheegin aan doonayo ayaa isku dayay halkan yimaadaan dhammaantoodna maya iyo nakata ayay kala noqdeen jaylaani waxauu ka mid yahay dadka sida gaarkaa ugu xeesha dheer marka la tirinayo ee suugaanta soomaalida ama dadkii halabuurka ahaa ama qaar badan uu saaxiib la yahay hase yeeshee mar walba ololihiisa uu ugu jiro in lagu soo dhoweeyo bandhig faneedyadu waa ay qayoodaan ama mahir galaan maxaad uga hari laadahay oo ugu raaci weyday saaxiibka in la hor joogsado fanka maadaama dadka soomaalida halka degani ay la qabsadeen dhaqamada dadka kale
yaasin aad aa u mahadsan tahay saaxiibkay bataan waxaan u malaynayaa ee meel gaar buu ka arkay fanka maanta xilli ay ugu habboon tahay in soomaalida qurbaha joogta fanka wax lagu gaarsiiya ma jirto wadankii dagaal baa ka dhacay labaatan sana la isdilayay fanka wacyigelin baa dadka loogu samayn karaa ta kale magaaladan aan joogno ee mombaasa waxaa lagu tiriyaa magaalooyinka ugu fisqiga badan inay tahay markaa soomaalida wadanka ka soo guurtay halkan usoo hayaatay ubadkooda si loo dhaqan celiyo loo dhaqan toosiyo waa in awalan afkooda wax loogu sheegaa soomaalidana sugaan wax kuma qashaan keliya hees iyo gura wuxuu ahaadaba marka fanka mombaasa dadka degan ee ehelka u ah soomaalida uga hore istaagay in dhaqankii soomaalida dib loogu xusuusiya xataa kama marra meesha haddaan soo qaato fanaaniinta ama abwaanada waxay tirin jireen heese markaasi macquul ah abwaan xasan ganay ayaan xusuustaa riwaayaddii la ohan jiray masiibada hees ku jirtay oo qaali ah ayaa jira maxaan ku rahdaa ay odhanayso haweenoy hebedka geel hashaan maqashay iska celin haraatinkaanay dhalin markay hiigaan nirguhu jilaalkiibay hadha taas waxbay ku cabiraysay saasoo kale dadka lagu wacyigelin jiray wax loogu sheegi jiray maantase waa u baahannahay haddaan nahay soomaalida qurbaha joogta waayo dhallinyaradeedii xarshiyaday ku jiraan dragska in laga wacyigeliyo shuqulka xun kale ee meelaha iyo dhaqamada caadada aan u ahayn ee soomaalida ee ku dhex doorsoomay ee dadka kale in laga hor istaago wax loo sheego aad bay ugu wacantahay sheegi kari lagu gudbin karana waa fanka iyo sugaanta un ee botanow marka taariikhda soomaalida dib loo raaco ama xilliyadii kala duwanaa fanku mar walba waxa uu yahay midka qura ee dadka wax u fasira ee waxa wanaagsan u sheega mujtamaciina mombaaso ku nool haddiinan fanaaniinta ogolayn oo abwaanada ogolayn oo dhaqankiina ogolayn soo dadku dhaxal guuri maayo oo dhaqanku ka lun maayo af soomaali in lagu heeso ama af soomaali qaab wanaagsan oo waafaqsan shareecada islaamka ayaan ogolnahay laakiin heesahan iyo dadkan qaqaawan iyo qaabkan wax loo wado ayaa la diidan yahay laakiinse dhaqankii af soomaaligii iyo qaabkii wanaagsanaa ee wax lagu soo bandhigi jiray lama diidana ilaahi subxaana watacaala qur-aanka wuxuu ku yidhi wa min aayaatihi ikhtilaafukum alsinatikum hadalladiina iyo qaabka iyo luuqadihiina kala gedisan iyo dhaqankiina ayaa waxay ka mid tahayba ilaahi subxaana watacaala calaamadihiisa lagu garto marka dhaqankii soomaaliga iyo af soomaaliga lama diidane waxaa la diidan yahay qaabka heesaha ah ee soomaalida ay ku heesayaan waxaad maqlaysaa haweeney ku heesaysaa camburuudka naasaha iyo waxyaabo aan af soomaaliga ku wanaagsanayn iyo waxyaabo aan la dhihi karin yani afka kuma wanaagsana laakiin hadda waxaa soo baxay oon arkaa in qaabka gabayadii qaabkii kale anaashiidii in ay soo baxayaan hadda waxaan maqlay nashiid cusub oo ay soo saareen dhalinyaro soomaaliyeed oo wadanka yeman ku dhaqan oo lagu boorinayo dhallinyaradii waa qayb fanka ka mid a laakiinse waddo kale ayaa loo isticmaalay soomaaliya aftakhir waxaniini wiil dhallinyara oo aad iyo aad u yar wuxuu soo saaray nashiid aad iyo aad u wanaagsan marka dhinacna fan bay ka tahay dhinacna dhaqan celis bay ka tahay oo dadkii soomaalida ahaa ee dhaqan doorsoomay ee dagaalada galay ayaa lagu dhaqan celinaya marka fanka qayb ayaa la diidan yahay qaybna waa la ogolyahay reer mombaasana qaybta heesaha iyo waxyaabaha dhaqan dooriska ah marnaba nabadna ma soo celin karaan horumarna dadka ma gaarsiin karaan cabdulqaadir jaylan aad buu u mahadsan yahay saaxiibkii botaan marka hore waxaan qiyaasayaa inuu igu fikrad yahay waayo mar hadduu yidhi annagu ma diidan heesaha balse waxaa diidanay habka loo gudbinayo horta ee taasi waan ku raacsanahay balse wuxuu igu raacay in suugaan wax lagu gudbin karo ta kale waxaan ku diidanahay isaga wuxuu yidhi wuxuu soo qaatay anaa soomaal anaa aftakhar weli wuxuu taagan yahay lahjad ajnabi ah in wax lagu gudbiya soomaalidana luqadda umadna la carabta
waxaa jirta soomaalida dastuurkeeda waxaa ku qoran luqadda soomaaliga iyo luqadda carabiga inay yihiin labada luqadood ee soomaalidu ay leeyihiin marka dastuurkeena ayaasa noo qeexaya soomaalida dad islaama oo carabiga qayb ka tahay luqadoodii ayay tahay marka waxay u qabsan karta maha jelani jelani balse ermiyiguna luqada hooyo unbay yaqaanaan marka luqadooda hooyo in wax loogu gudbiya wax ay ku fahmaan taasi waa muhiim inta laga gaaray luqada kale ee carabiga iyo ta qur-aankaba ee botano dadku waa soomaali afka lagu hadlayna waa af soomaali carabigaba intaan la gaarin afkoodiba haddiinan ogolay in halkan laydiin yimaado oo laydiin heeso isagoo markaasi aad kaga lagu tixgelin karo markaad ka hadlayso isqaawinta iyo dhaqan xumada iyo eryada la isba haddii laga tago fankaagii iyo dhaqankaagii iyo soo jireenkaagii haddaad ka tag dadku marka dambe waa lubayaan jiilal badan baa halka ku beermayo dhallinyaro ah oo aan halka aan af dalkii wax ku baranin marka fanaaniintoodii laga hor joogsado miyaanay arrintaasi ahayn dhaqankii inaad hortaagantihiin yaasin marka aan fiirino soomaalida marka la eego kontankii sana ugu dambeysay ayay inta badan boqolkiiba lixdan magaalo soo gashay dadka baadiyaha ku noolaa ee soomaalida ahaa heese iyo ma aqoonin waxyaabaha fankan marka soomaalida asalkooda ha loo celiyo haddii la doonayo in dhibkan laga saaro oo ahaa yacni soomaalida qaab qaabkii geed hoostiis iyo qaabkii odayaasha soomaalida dadka ku bari jireen fikirka iyo dhaqanka ayaan aaminsanahay fankan iyo heesahan waxba laguma keeni karo jaylaani waa runtii isagaaba qiray in dadka reermiyaha reermiyiga keliya isticmaalaan suugaanta kale ee gabayada dadka reermiyiga ayaa magaalooyinka usoo guuray adduunyada todobor bay samaysay horumar dadkii miyiga ahaa iminka beledkay joogaan iyo magaalooyinka marka habkii ugu habboonaa ee magaalada ay la jaanqaadi lahayd in loogu gudbiyaa markaa taa ee waxaan qabaa inay tahay muhiim waa tahay kuwaasi waxay ahaayeen cabdulqaadir jaylaani abubakar oo ah saxafi ku dhaqan magaalada mombasa hase yeeshee taageersan in fanaaniinta bandhigyadooda lagu soo dhoweeyo iyo maxamed cabdi bootaan oo ah saxafi si gaara uga soo horjeeda fanka iyo dhaqanka soomaalida ee markaasi mararka qaarkood lidka ku ah horumarka islaamka u leeyahay oo isagu aad uga soo horjeeda mar walbana ka hortaga fanaaniinta inaan lagu soo dhoweynin magaalada mombasa barnaamijkeennii dooda gaaban maanta intaa ha inoo joogo inta aynu mar kale hawada ku kulmi doonno sidaa iyo nabadgelyo
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay yaasiin ciise wardheere oo xubintii dooda gaaban inala socodsiinayay haatanna dhinacii heesaha ayaynu jalleecaynaa
guud ahaanba dhegaystayaal waxaan intaasi ku soo gabagabayn doonaa idaacaddii galabnimo ee halkan si wada jira idin kala socodsiinayeen saare ciidla nuur iyo aniga oo ah cabdixakiin maxamuud shirwax tan iyo tan idaacaddan idaacad la mid ay isugu iman doonno sidaa iyo nabadgelyo aniga bilaanimo beeshaan xusuusta